الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأطعمة وحي لقوداني يرهاشندي أيو باب يهي waataynu soo tilmaannay qaybahan inay fuqahada qaarkood sida minhaajka oo kale ay ku sheegaan xagga dambe laakiin sheekhu isagoo rawdaha iyo kutubo kale tartiibtooda raacaya xaggan uu soo wada mariyey marka acima waa jamcu tacaama waa wixii la cunayey halkanna waxaa looga jeedaa wixii ay xalaasha ahayd in la cunayo wixii ay xaaraanta ahayd siiba xayawaanaadka in arrintaa la bartaana waxay ka mid tahay dee muhimaadka diinta kuwa ugu waaweyn si qofka muslimka ay uga fogaado wixii xaaraanta cunideeda waayo xaaraanta cunideeda ciqaab fara badan oo daran ayaa ka dhashaa waxaana tusinayaa xadiid uu imaamu tirmidi uu warinayo oo sanadkiisuna saxiix yahay qeybtiisa dambowna ayaan soo qaadanaynaaye kacab ibnu cujra isagoo la hadlaya wuxuuhi innahu laa yarbu laxmun yacnii ma kordho oo ma siyaado ma kabco jidh nabata min suxtin ka biqlay oo ka baxay xaaraan ilaa kaanat innaaru awlaa bih naar ayaa mudan oo ku awlaah xadiidna daarami warinayo jaabir ibnu cabdillaahi ayaa isaguna macnahaasoo kale leh oo wuxuu rasuulku uhi yaa kacab ibnu cujra innahu lan yadkhula aljannata laxmu nabata min suxtin kacab ibnu cujrow jannada geli maayo hilib ka biqlay oo ku baxay suxti iyo xaaraan haddaba waxyaalaha xalaasha ah waxa wasalaha aayaad qur'aaniya si aayadda ilaahay la yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum adayibaat waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow maxaa loo xalaaleeyey waxaad tidhaha waxaa laydin xalaaleeyey dayibaadka iyo waxyaalaha wanaagsan waxaa kaloo ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ku ahliya nabi rumiyow kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay kuwiisa wanaagsan cuna baa ilahay yidhi dadka mu'miniinta ahu washkuruu lilaahi ilaahayna ku mahadnaqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaa isaga caabudaysaan waxa xaaraanta xaaraamayntoodana waxa wasala aayadda qur'aanka ah ilahay yidhi innamaa xarama calaykum almayta ilahay wuxuu idinka xaaraam yeelay bakhtiga wadama dhiigga saa'ilka ee soconaya walaxma alkhinsiiri hilibka doofaarka wamaa uhilla bihi ligayr illah iyo magacaan magaca ilaaha ahayn wixii loogu dhawaaqay ee lagu gowracay faman idura qofka loo dhibaato geliyo waxaa cunidiisa hayra baaqin isagoo aan mid lamida ku xadgudbaynin oon ku gardaroonaynin walaa caadin aan baahidiina dhaafinaynin falaa isma calayhi dembi korkiisa maahane wax ka cuna ina allaha ghafuurun raxiim qul waxaad tiha laa ajidu ma helaya aayad kale fii maa ka uuxiya ilaya lay waxyooday waxaad tiha nebi maxamedow kuma hayo ka lay waxyooday muxaraman wax la xaaraantinimeeyey oo ka xaaraana calaa taacimin mid quudanoo yadcamuhu quudanaya ilaa an yakuuna maytatan bakhti inuu yahay mooyaane aw daman masfuuxan ama dhiig saayl oo dureeraya inuu yahay mooyaane aw laxma khinsiirin hilib doofaar inuu yahay mooyaane fa inahu rijsun waa fisqi iyo fa inahu rijsun kaasi waa qurun iyo xumaan baa ilaahay yidhi oo nijaas ah aw fisqan inuu yahay markaa wax ilaahay daacadiisii iyo jidhkiisi iyo weynayntiisii lagala baxay inuu yahay mooye uhilla ligayri illaahi bihi ilaahay hayrkii loogu dhawaaqay faman idura kii loo dhibaato geliya hayra baaqin walaa caadin ee dabeetana wax ka cuna fa ina rabbaka hafuurun raxiim aayaadkaas ayaa u deliila haddaba wuxu uhi yuukalu waa la cunayaa baqaru lwaxshi lo dabadeedii wa ximaaru lwaxshi iyo dabeer dabadeedkiiba wadabucu waraabihii wathaclabu dacwgii walarnabu bakaylihii waalqunfudu canaqubkii waalwabaru iyo wabarkii waaldabyu iyo garanuugtii waaldabbu iyo afriyaandilaydii waannacaama iyo gorayadii waalkhaylu iyo fardihii walaa yu'kalu sinawru sinawr isaga la cuni maayo walaalxasharaatu xasharaadkiina la cuni maayo almustakhbatha ee la xumaysanayey ka namli waaba qudhaanjadii wadubaabi duksigii iyo wa naxwihimaa wixii labadaa la midka ahaa lama cunayo wamaa shay walaa shayna la cuni walaa walaa maana la cuni maayo taqawaa ku awoodsado oo ku taagsada binaabihi iyo micidiisa kalasadiisa ee libaaxi oo kale walfaadi harimacadkii wannamiri shabeelkii wa dibiyeygii waa dubbi madax ku tidii waalqirdi daayeerkiiyo wa naxwiha wixii la mida iyo wamaa yastaadu wixii ku ugaarsanayey bilmikhlabi ciddidii ka saqr waa gorgorkii washaahina aboodigii waalxidaa'ati dhuuriyadii waalghuraabi iyo tukihii ilaa ghuraaba zarci zaraca tukihiisii mooyaanu fa yu'kalu isaga waa la cuni wamaa shayga tawallada ka dhashay min ma'kuulin iyo wagayri ma'kuulin mid la cunayo mid aan la cunin laa yuukalu kaa la cuni maayo kal baqali waaba sida baqashii oo kale walyacfuuri iyo yacfuurkii oo kaleba weeye waxa uu sheekhu leeyahay waxaa la cunayaa baqaru lwaxshi wa ximaaru lwaxshi waa loo dabadeed iyo dabeer dabadeedkii labadaba waa la cunayaayoo iyagu ma'kuulu laxmiga ayay ka mid yihiin waxaanay u deliishadeen xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan abi qataada wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mida anigoo fadhiya asxaabtii nebiga rag ka mida la fadhiyo guri dariiqa maka ku yaalla rasuulkuna horteeda deggan yahay qoladuna ay muxrimiin yihiin oy dee xaj xidhan yihiin iyo cumro waxay xidhnaayeen aniguna aanan muxrim ahayn ayaa waxay arkeen buuhi ximaarulwaxshi aniguna waxaan iskaga mashquulsanaa kabahayga toltolashadooda ayaan iskaga mashquulsanaa imay markaa ogeysiinoo ilaa anugu waa iyaga waa ka xaaraan ugaarsigie imay ogeysiinin buu yidhi waxaanay jeclaysteen inaan arki lahaayoon bahalkaa u soo dili lahaa dabeetana waan daymoodo bahalkii baan arkay buu idhi dabeetana faraskii ayaan u kacay oo waa kooraysay oo waa fuulayoo ushii iyo warankii ayaan ilaawey markaasa ani waari siiya usha iyo warankay siiya dabeedna way xidhaen laa kuma siinayno kuguna kaalmayn mayno ilaa hadday ugu kaalmeeyaan cunidiisa ayaa ka xaaraan noqonaysaa markaa kugu kaalmaynayn mayna bay yidhaahdeen dabeetana waan cadhoodo waan dabo waan soo qaatay buu idhi dabeetana faraskii baan fulay oo bahalkii baan ku eryadayoo bahalkii baan sidaa ku soo dhaawacay dabeetana waan la yimi isagoo dhintay dabeetana way cuneen haddana cunidiisii ayay ka shakeen iyagoo muxrimiina dabeetana waanu tagnay bay yidhaahdeen oo intaan weliba cududiisii sii qaaday ayaanu markaa israacno rasuulkii ayaanu u tagnay arrinkii ayaanu u sheegnay wuxuu uhi wax ma ka haysaan dabeetana waxaan buu idhi haa markaasuu markaa cududii ayuu cunay isaguna isagoo muxrima markaa mar haddaan isaga loo soo ugaadhin wax kaalmaana aanu ku lahayn qofka muxrimkaa inuu iska cuni karo ayayna tusinaysaa markaa inay cuneen ayaa halkaa inooga muuqataa dameer dabadeed loo dabadeed yacni loo dabadeedkiina waa looga qiyaasay inu ayaguna waa isku mid dabuca iyo thaclabkii ayaa iyaguna xaaraana dabucu isagana waa waraabe uun kolley yacni culimmadu waxay odhan jireen maraha markay akhriyayaan malaa keenan oo kale dee bahalka halista ah ee micida markaa wax ku dila ah malaa kan oo kale ma ahayna markaa mid ka duwan ayuu ahaa laakiin adigu dabuca sidaas ayuunbaa ku soo aroortay carabtuna markaas inay cuniba jirtay ayaa iyagana la sheegayo waxay dhahdeen markaad carabta ku tidhahdo waraaba wax naga cunay waxay yidhahdeen buui maa fiikum qaxdaaniyiin nimanka carabtii qaxdaaniyiinta layla cunaa miyaanay meeshaa joogin aladin waraaba wax ku cunaya bahalkaba nimankaasaa wada cuneen waxaanay markaa u deliishayen xadiida asxaabu sunan ay warinayaan oo sanadkiisu saxiix yahay jaabir ibnu cabdillaahi baa laga warinayaa wuxuu leeyahy rasuulka ayaan weydiiyey can idabuci asaydun miy huwa saydun ugaadh miya markaa wuxuu yidhi huwa saydun waa ugaadh wan ayaana laga bixinayaa hadduu qofka muxrimkaahi ugaadhsado markaa mar haddii layidhi qofku hadduu ugaadhsado dee jazaagaasaa laga bixinayaa in la cuni karaya ayuuna tusinayaa xadiid tirmidi uu warinaya oo sanadkiisu saxiix yahay isagana wuxuu leeyahay ibnu abi camaar ninka la yidhaha jaabir baan ku idhi adabucu asaydun huwa dabuca iyo waraabuuma ugaadhba qaala nacam miyaan cunaa buuhi haa oo rasuulka ayaa saa yidhi hayo rasuulka ayaa saa yidhi buuhi sacrabkii ayaa isaguna la mida oo isagana markaa dacawadii ah isagana carabta ayaa wanaajista oo cunta bay yidhaaheen arnabkii iyo bakaylihii ayaa isaguna xalaal ah waayo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxay leeyihiin waxaanu kicinnay maree dahraan meesha la yidhaahdo waa meel maka u dhow ayaanu markaa hadiya goraale waa kan bahalku burarka iskaga jira ayuunbaa markaa aanu meel ka kicinnay oonu ka boodsiinay dabeetana waa la eryaday qoomkii ayaa eryaday wuu ka qaalib noqday wuxuu leeyahay anas aniga ayaa markaa gaadhay oo soo qabtay abaa talxa ayaanu la yimi wuu gowracay dabeetana rasuulkiina misigtii ama bowdadii ayaan u geynay markaa nebigu waa cunay ayuu ihi misigtii loo geeyey waxaa kaloo isagana ka mida qunfud qunfudka markaa waxay culimmadu markaa ku tilmaami jireen bahashan la yidhaahdo canaqubka la yidhaahdee ee qodxaa dhaadheer lehee markaa yacni lagu soo dhowaadana qodxahaasun markaa iswadageliya ee isku difaaca qaarna waaba tan yar bay yidhahdeen aynu xidigtan idhaahno ee ayada yaryare kuuskuusan culimmada qaar baa yidhi oo ka weyn isaga duldul baa la yidhaha bay yidhahdeen wabar ayaa isaguna ka mid a wabarkuna isaguna waa bahal yaroo isna bisada uun ka yaroo indhakuulanoo wax daba ah aan lahayn oo isagu micii xoogganna ma leh waxyaalaha la cuno ayuu ka mid yahay dabyiguna markaas waa garanuugtiiyo wixii qasaalkii wixii faamligaa ahaa iyaguna weeyaan ayagana waa la cunayaa dabbigii ayaa isaguna ka mid a dabbiga waxay culimmadu odhan jireen waa afrayaandilayda waa xayawaan waxyaalaha gurguurta ka mida oo jidhkiisu markaas uu adag yahay oo daba dheerna leh oo saxraaga iyo dhulalka carabta ku badan haddaba laba shay baa kala jiraan midna dabbi bay yidhaahdaan midna waral bay yidhaahdaan iminka markaad kutubada luqada aad ka eegto tan dabbiga ay ku tilmaamayaan ama sawirkeeda ay u ekaysiinayaan ma aha afrayaandilaydeennan afrayaandilaydeennan waral baa la yidhaha xagga carabiga oo markaa way ka duwan tahay tan iminka la cunayo markaa tan la cunayo waa taa dabbiga ee dhulka carabta joogta laakiin tan innaga markaa dhulkeenna joogna waral baa la yidhaahdaa sidaa daraaddeed ayay yidhahdeen markaas lama cunayo waxaana markaa dhowr xadiid oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayay ku soo aroortay cabdullaahi ibnu cumar waxa uu leeyahay adabu nebigu wuxuu udhi bahashaa dabiga la yidhaahdo aniguna cuni maayo xaaraantinimaynna maayo waxaa kaloo ibnu cabbaas khaalid ibnu weliid uu ka warinaya rasuulka ayuu bayta maymuuna u soo galay dabeetana bahal dabi ah oo aad iyo laxaad markaa loo soo solay oo loo soo hagaajiyey ayaa markaa loola yimi oo rasuulku wuxuu doonay gacanta inuu geliyo dumarkii qaar ka mid a waxay dhaheen rasuulku waxaanuu doonayay inu cunama uga warrantaan huwa dabbun yaa rasuulalahi bay yidhaahdeen markaasuu nebigu gacantii dib ugala soo noqday oo ma xaaraan baa baa la yidhi yaa rasuul allah laa maya xaaraan maaha dhulkii tolkay baanu ku sugnaynoo waxoogay baanan markaa nafdaydii aanay ku hagaagaynin buuhio u caafihii buu ihi nebigu waxoogay baan markaa yacni waa diidayaa nafdaydii oo markaa nafdaydu ma jeclaysanayso waayo imminka adiga haddii laguidhaa sababcuna ma maskax imminka soomaalida kale markay carabaha joogto haddii la yidhaha maskax baa la cunaayo waxaa laga yaabaa inay kuba mantagaan baaba laga yaabaa oo aanay markaa diidaan oo haddaanu qofku aqoonin oon hore u isticmaali jirin waa diidaya yacni dhowr xadiid oo caynkaa ku soo arooray ayaa isaguna ji in maa'idadii rasuulka lagu cunay hadduu xaaraan ahaana maa'idadii rasuulka aan lagu cuneen ayuu markaas tilmaamay markaa khaalid wuxuu leeyahy waan jiitay oo aniga ayaa cunay rasuulkuna isagoo eegaya ayaan anigu cunay buu uhi markii rasuulku uu diiday xadiid kale oo markaa isagana ibnu cabbaas uu warinayo inay habaryartay ummu xafayda ay u soo hadeeyeysay buu leeyahay subag iyo caano fadhiyo iyo bahlaha faryaandilayada markaasuu simnigii ka cunay aqidkiina ka cunay dabbigiina waa iskaga tegayoo muu cunin miiskii rasuulka ayaana lagu cunay nacaamadii iyo gorayadii ayaa ka mid oo iyadu tayibaadka ayay ka mid tahay uxilla lakum tayibaat saxaabaduna qofka dilaysa oo muxrima neef geela ayay markaa ku xukumeenoo ogaadha berriga weeye khaylkii iyo fardihii ayaa iyaguna ka mida waayo xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan asmaa laga waraya naxarnaa farasan calaa cahdi rasuulillaahi wakhtigii rasuulka faras ayaan gowracno faakallahu waa cunnay xadiid kaloo isa bukhaariiyo muslim ay warinayaanoo jaabir laga warinayo nebigu wuxuu diiday maalintii khaybara hilibka dameeraha ayuu diiday hilibka lo-ahana waa ruqseeyey sinawrka isaga lama cunayo sinawrku waa xayawaanuun markaa isna micidiisa ku ugaarhsamo bakhtigana cuna oo bisada markaa shabaha ama guduudana ama jiifa ayaa markaa la odhan karaa noocaas weeye xadiid imaam muslim iyo asxaabu sunan ay weydiinayaan abu zubayr wuxuu leeyahay jaabir baan weydiiyey can hamani ilkalbi wasinawr wuxuu ihi zajara nabiyu can dalik lacagtooda waa diiday in la iibiyo bisada cunideeda iyo lacagteedaba waa diiday xadiid kaleo imaamu axmed uu warinayo ina sinawra sabcun waa bahal ayuu yihi nebigu sala allahu alay waslam waxaa kaloon markaa la cunaynin waxyaalaha xasharaadka ah ayaan la cunaynin sida mar ee weliba mustaqbadka ah ee la xumaysto waxa iyaga markaa xasharaadka lama cunayo sida markaa qudhaanjadii iyo duksigii iyo wixii la midka ahaa ee labadaa naxwigoodaha la cuni maayo wayuxillu lahum alayibaat wayuxarim calayhim alkhaba'id waayo waxyaalaha wanaagsanna waa inoo xalaaleeyey nebigeenu waxay xumaana waa laynaga xaaraantinimeeyey yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum alayibaat waxyaalaha wanaagsan ayaa laydin xalaaleeyey ee nafda ay wanaagsanaysay doonayso wixii nafda ay qudhumaysanaysay ka hordaysana laynooma bannaynin waxa kaloo markaas iyaguna xaaraan ah maa yataqawaa binaabihi waxa micidiisa ku taagsada ee ku collaytaba ee waxyaalaha kale micida ku dila isaguna waa xaaraan waa asadkii waa libaaxii waa fa'adkii harimcadkii namirkii iyo shabeelkii dibigii iyaygii dubbigii iyo madax kutidii qirdigii oo daayeerkii iyo wixii la midka ahaa wixii isagana ciddi ku ugaadhsanayey ayaa isaguna xaaraan ah sida markaa saqriga gorgorkii iyo shaahinkii oo aboodigii iyo xidhaadoo dhufashadii ama dhufatadii ama dhuuriyadii ah ayaguna waa xaaraan waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidna markaa bukhaari iyo muslim ay warinayaan abi saclaba alkhushani laga warinaya nahaa can kulli akli diinabin min asibac mid kastoo miciloo bahalaha ka mida waa diiday xadiidka muslim iyo asxaabu sunan ay warinayaan wuxuu nabigu nahaa rasuullahi wuxuu diiday can kulli dii naabin min asibaac wax kastoo miciloo bahalaa ka mida wa can kulli dii mikhrab mid kastoo ciddi markaa wax ku dila oo min atuyuuri ah can akli kullin mid kasta in la cuno ayuu diiday iyo tukihii ayaa isaguna markaa xaaraana wuxuu ka soo reebayaa tukaha zaraca isaga waa la cunayaa oo tukaha ayaa laba qaybood ah mid isagu markaa kaa isagu dee bakhtiga iyo wax walba cunaya weeye midna mid zaraca iyo waxaasuun cuna weeye markaa ka zaraca cuno isaga waa la cunayaa inkastoo culimmada qaarkood sida raafici oo kale uu markaa sharxulwajiiska ku tilmaamay inuu dhammaantii wada xaaraan yahay haddana way ka soo reebeen wixii isagu ka dhashay mid la cuno iyo midaan la cunin xayawaan la cuniyo xayawaan la cunin xayawaanka ka dhex dhashay la cuni maayo sida baqasha oo kale waayo baqashu mid la cunayo oo faraskiia iyo midaan la cunayno dameera ayay ka dhalatay oo jaanibka taxriimka ayaa markaa la qallibayaa xadiid saxiixa oo asxaabu sunan ay warinayaan jaabir bnu cabdillaahi laga warinaya wuxuu leeyahy dabaxnaa yowma khaybara waxaan gowracannay alkhayla waalbiqaala waalxamiir fardihii iyo baqlihii iyo dameerihii ayaan gowracnay fa nahanaa rasuulahi can albiqaali waalxamiir wuxuu markaa nebigu noo diiday baqlihii iyo dameerihii walam yanhanaa nooma diidi cani alkhayli laakiin fardihii nooma diidinoo sidii ayaan ku cunnay walyacfuur buu yidhi yacfuurkii isagana wuxuu ku wadaa inuu markaa mutawallid yahay oo isaguna uu ka dhashay sida baqasha oo kale mid la cunay iyo midaan la cunin inuu ka dhashay ayuu ku wadaa markaa sidaasna ma aha bay yidhaahdeen culimmadu ee isaga yacfuurku waxaa dhalay oo markaa kiisa lab yahay xayawaan xajal la yidhaahdo xajalkuna waxa weeye xamaamka xayawaan markaa isaguna ku yar dhow oo shimbir xayawaanka ku yar dhow oo noociisaasoo kale ah ayaa kiisa lab xajal la yidhaahdaa yuukalu waxaa la cunayaa baqarulwaxshi lo dabadeedii wa ximaarulwaxshi iyo dameer dabadeedkii wadabucu waraabii wasaclabu dacwgii walarnabu bakayliy waalqunfud caanaqubkii walwabaru ama kishidarane ama walwabaru ee wabarka baalkaa la yidhahdo wadabyu garanuugtii iyo wadabu baashaa dabiga la yidhahdo wanacaamatu gorayadii waalkhaylu wadaad baa markuu akhrinaya halkan oo kale minhaajkoo aad u badiya wuxuu ku dhaafi jiray waa bahalunbuu ku dhaafi jiray macano kale uma sheegi jirin waa bahalunbuu odhan jiray walaa yuukalu la cuni maayo asinawr sinawrka isaga la cuni maayo oo wax sidaa guduudanaha oo kale ah walal xasharaad xasharaadkana lama cunayo almustakbatha ee la xumayso ka namli waa qudhaanjadiiyo wadubaabiya wanaxwihimaa wixii la mida walaa maa shayna la cuni maayo yataqawaa ku xoogsada oo ku taagsada binaami micidiisa kalasadi waalibaaxi waalfahdi harimcadki waalnamiri shabeelki waadi'bi yaygii waadubbi iyo madax kutidii waalqirdi iyo wanaxwiha iyo wamaa yastaadu wixii ku ugaarsanayay bilmikhlabi ciddi ku ugaarsanayay ka saqri waa gorgorkii washaahina aboodigii walxidaa'a dhuuriyadii waalquraabi tukihi ilaa quraaba zarci mooyaane fa yuukalu isaga waa la cuni wamaa shaygiina waa xaaraan tawallada wamaa shaygii tawallada ka dhashay min maakuulin xayawaan la cunay wakayri maakuulin iyo midaan la cunin laa yuukalu isaga la cuni maayo kalbaqali iyo walyacfuuriba weeye wa yuukalu laakiin yacfuurku inaanu ka ahayn baynu sheegnay isagu markaa shimbir marka xamaama ku dhow inuu keeda lab yahay ayaynu sheegnay wa yuukalu waa la cunayaa kullu saydi ilbari kullu saydi ilbaxri badda ugaadheedoo dhan waa la cuni ila difda caraha wa timsaaxa iyo xaaska mooyaane wa kullu maa shay dhammaantii oo darra uu dhibo aklu cunidiisu ka summi waa suntii wa zujaaji quraaradii wa turaabi camuudii oo ama kaana najisan ahaaday ow daahiran mustaqdaran ama shay daahir oo la qudhumayso kalbusaaqi waaba candhuufdii walmaniyi iyo biyihii taranke laa yaxilu akluhu cunidiisu xalaal maaha fain udira qofka haddii loo dhibaato geliya ilaa akli lmayitati bakhtiga cunidiisa akala minhaa wuxuu ka cuni maa yasudu ramaqahu wuxuu baqiyata ruuxii un ku ilaaliyo fain wajada maytatan hadduu helo wa tacaama alghayri iyo raashin cid kale leedahay aw maytatan iyo wasaydan buu helay walxaal huwa muxrimun uu yahay akala almayita bakhtiga ayuu cunayaa wuxuu yidhi sheekhu ugaadha badda oo dhan ayada waa la cunaa oo wax ka xaaraan ayada ma jiro ilahay baa yihi uxilla lakum sayd ulbaxri badda ugaadheeda waa laydin xalaaleeyey wa tacaamu raashinkiisana waa laydin xalaaleeyey oo ugaadhuna waa wixii laga soo qabsado raashinkuna waa wixii soo tuuru soo tufo mataacan lakum walisayaara isagoo markaa dee waxaa ku raaxaystaana idinka iyo kuwa socotadaaba xadiidkii kale ee asxaabu sunan ay warinayeen ee sanadkiisuna saxiixa ahaa abureer laga warinaya nin baa weydiye wuxuuhi ya rasuul allah badda ayaanu badmareennaanu nahay biyo yar baanu qaadannaa haddaan ku weysaysanno waa oomaynaa inta yaree biyo macaanaynu isdanno ma ku weysaysanaa biyaha badda markaasaa nebigu uhi huwa tahuuru maa'uhu godkaa biyihiisuna waa daahir alxillu maytatu bakhtigiisuna waa xalaal buu yidhi xadiidkii kale ibnu cumar isagana wuxuu aaya ibnu maaja warinayay imaamu axmed ee sanadkiisuna saxiixa ahaa uxillad lana maytataani laba mayd baa laynoo xalaaleeyey iyo laba dhiig labada mayto waa kalluunka iyo ayaxa labada dhiigna waa beerkiiyo beeryada waa dhiig fadhiya uun allaahuma dee inuu xumaado oo intay baddu soo tuurto dee uu xumaado mooyaane wuxuuse ka soo reebay ugaadhii badda raha iyo timsaaxa iyo waxyaalihii marka iyagu berriga iyo baddaba ku noolaada oo ayagu khabaa'idka ayay ka mid yihiin waxaa kaloo sheekuna yidhi waxaa la yaaliye wixii cunidiisu ay dhibto waa maxay waa suntii suntii waa dhibaysaa qofkii waa quraarada markaa liqidoodii turaabkii iyo camuuddii ama nijaas markaa qofku inuu cuno ama shay daahir ahoo laakiin la qudhumaysanayo sida candhuufdii iyo xakadii iyo manidii iyo biyihii taranka laa yaxilu aklu cunidiisu xalaal ma aha waxa wax dhibaya ilaahay baa yidhi walaa tulquu biaydikum ilaa tahluka ha ku tuurina gacmihiinna halaag ha ku tuurina waxaa kaloo xadiidka ibnu maaja warinaya sanadkii saxiixiya iyo imaamu maalik laa darara walaa diraar dhib iyo dhib isku abaalini ma jirto wixii nijaasa ama mutanajisana dee isagana lama ogolo oo xadiidka isagana uu warinayo asxaabu sunanka qaarkood ay warinayaan waxa uu isagana tilmaamay inay subag ku dhacday subag baa waxa ku dhacay jiir markaasay ku dhimatay nebigaa la weydiiyey alquuha wamaa xawlaha wakuluuh mar hadduu fadhiyo iyadii wixii hareeraheedaa iska tuura inta kalena cuna riwaayada nasaa-i waxay tilmaamaysaa iyada shaad lagu tilmaamay hadduu jaamid yahayna iyadii wixii hareerada iska tuura hadduu maaci yahayna ha u dhowaanina marka mar haddii la yidhi wixii uu ku dhacay ha u dhowaanina inuu nijaaseeyey ayay ku tusinaysaa in la isticmaalaan ay xaaraan tahay wixii isaga la qurumaysanayey dee wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is ayuu soo gelayaa bal markaa waxaad haddaba qiyaastaa mar haddii lagu yihi wixii nafdaada dhibaya inaad isticmaashaa ma bannaana oo waa xaaraan sigaarkii muxuu noqonayaa markaa dee gaalkii soo sameeyey baa inuu naftaadii dhibaya soo sheegay qaadkii muxuu kuu tarayaa dhib mooyaane cid dheef ku sheegaysaa ma jirto halkaasuunbuu soo gelayaa markaa qaadkiina saasuu markaa cunidiisa ay xaaraan u noqonaysaa haddaba haddii qofka loo dhibaato geliyo inuu bakhtigii cuno oo wax kale uu kaga maarmo waayo naftina waa uga baxaysaa akala minhaa maa yasudu ramaqahu wuxuu ka cuni wuxuu nafdiisa ku joojiyo oo ramaqa waxaa la yidhaahdaa dee waa hadhaaga nafda ayaa la yidhaahdaa maa yasudu ramaqahu baqiyata ruuxi nufdi nafdiisa hadhaageeda wuxuu ku joojiyo ayuu ka quudanaya uu ka qaadanaya ka dhergi maayo laakiin wuxuu awooddiisii iyo ruuxiisa baqiyadeeda ku ilaaliyo ayuu ka cunayaa dee baktigana waxaa la yaaliya wixii xaaraanta ahay oo dhan ayaa la mida waayo faman idura hayra baaqin walaa caadi falaa isma caleyh in allaha hafuuru raxiim dhowr aayadoodoo noocaa ka hadlayey ayaynu soo tilmaanay faman idura fii makhmasatin hayra mutajaarifin liismin fa ina allaha hafuuru raxiim ayaa ilaahay yidhi haddaba wuxuu uhi qofkii wuxuu helay bakti iyo raashin cid kala leedahay gaajay kaaga baxaysaa halkaa raashin markaa waxaa yaallaa reeray karsadeen oo bisil baa halkaa yaalla halkaana bakti baa yaalla qofkii lahaana ma joogo ama bakti iyo ugaadh baa isu kaa low maytatan wasaydan waxaa isu kaa barbar yaalla bakti iyo ugaadh wahuwa muxrim xaj ama cumrona waad xidhan tahay akalal mayita bakhtiga ayuu markaa qofku uu cunayaa una dhowaan maayo dadkaa wixiisa maxaa yeelay bakhtiga waxa lagugu diiday dee waa xaq ilaahay raashinkana cunidiisa idraashinka cid kale leeda cunidiisana waxa lagugu diiday waa xaq aadami ilaahay xaqiisuna saamaxaad buu ku dhisan yahay xaqa bini aadmiguna bakhaylnimo iyo isku qabsi ayuu ku dhisan yahay laakiin waxay leeyihin waa haddii qofkii raashin kale uu maqan yahay ama waa joogaye bilaashna waa kuu siin waaye ama lacagtii markaa shayga la midkaa la siin jiray ayuu kugu siin waayey adigoo markaa dee lacagtiina haysta ama thamanu misli waa kugu siiyey lacagta shayga la midkaha lacag baanadu haynin haddiise la siiyo walow lacagtiiba ha haysta thamanu misligahayde lacagtiina uu karayo inuu bakti cunaa uma bannaana laakiin waxay leeyihin waa haddii aanu baktigu aanu dhibaynin hadduu baktigu dhibayo wuxuu iska cuni markaa raashigaa kale wa yukalu waa la cunayaa kullu sayd ilbaxri badda ugaadheedoo dhan waa la cuni ilaa difdac raha iyo wa timsax iyo xaaska mooyaane wa kullu maa shay dhammaantii oo darra uu dhibayo aklu cunidiisu ka summi iyo wasujaaji waa suntii iyo quraaradii wa turaabi camuudii ow ama kaanade najisan aw taahiran mustaqdaran ama daahir la qudhumaysto ahaaday kalbusaaqi canrufdii iyo walmaniyiba weynan laa yaxilu akilu xalaal maaha fain idura qofka haddii ama fain dara hadduu dhibaato muta ilaa akli lmayitati baktiga cunidiisa akala minhaa wuxuu ka cuni maa yasudu ramaqahu wuxuu nafdiisa ku joojiyu ku celiyo fain wajada maytatan hadduu baktiya wa tacaama alghayri raashin cid kale leeday uu helo ow maytatan iyo wasaydan ugaar buu wada helay walxaal huwa muxrimun isaguna xajama cumra uu xidhan yahay akala almayita baktigaa ayuu cunayaa baabu saydi wadabaa'ix waxa u baab yahay sayidkii ugaadhii iyo dabaayixdii iyo gowracyadii ayuu halkana inooga hadlayaa sayidku bimacnaa waa masalo waa masido waa kii la ugaarhsanayey dabaaixna waa jamcu dabiixa wa bimacnaa madbuuxa waa wixii la gowracayey iyo axkaamtii gowraca iyo axkaamtii ugaarsiiyo wixii la ugaarhsanayey ayuu inooga hadlayaa laa yaxilu lxayawaanu xayawaanku xalaal ma aha ilaa bidakaati gowrac mooyaane laa yaxilu lxayawaan ma xalaaloobaya ilaa bidakaati gowrac mooyaane ila samaka kalluunka waljaraada ayaxa mooyaane oo fa yaxilu maytatuhumaa maytadoodu xalaal bay noqon wayaxrumu waxaa xaaraana maa dabaxahu majuusiyun majuusi wuxuu gowracay wa murtadun wa caabudu wathan iyo kaa sanamka caabudayay wa nasraaniyu lcarab iyo carab nasraanigeedu wuxuu gowracay waxa uu markaa sheekhu aynagu hadlaya wixii ay xalaashahayd in la cunee ugaadha ahaa iyo waxay cunidiisu badnaya bannaanida waxyaalaha la gowracay iyo wixii loo shardinayey ilaahay baa ugaadha yidhi waidaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan ugaadhsada haddaad doontaan ee xiraamkii xajkama cumrada dhammaysataan hayra muxilli saydi wa antum xurum ilaahay wuxuu yidhi idinkoon xalaashanaynin ugaadha idinkoon muxrimiina waxaa kaloo ilahay yihi xurima calaykum saydulbari ugaadha badda ayaa laydinka xaaraantinimeeyey ilaa maa dumtum xurumaa wa xurima calaykum waxaa laydinka xaaraam yeelay saydulbari beriga ugaadhiisa ayaa laydinka xaaraam yeelay maa dumtum xurumaa intaa muxrimiintihiin markaa mafhuumka waxay kugu tusinaysaa manduuqa aayaddu inay xaaraan tahay ugaadhu xilliga qofku muxrim yahay mafhuumkana waxay kugu tusinaysaa inuu xalaal yahay marka aada xalaalowdo in dabaaixda iyo waxyaalaan la gowracayaa markaas ee sharcigu oggolaaday markooda hore in la cuno xalaalnimadoodana waxaa wasal aayaddaa ilaahay leeyahay waxaa laydinka xaaraam yeelay maytadii dhiiggii hilibkii doofaarka iyo wixii ilaahay kayrkii loogu dhawaaqay waalmunkhariqa munkhariqa ayaa ilaahay idinka xaaraam yeelay oo markaa neefkii khanqigiiyo sirirta u dhintay ah mawquudada tii la garaacay mutaradiyada tii meel ka soo dhacday natiixada oo tii markaa xayawaanka la hirdiyay wamaa kala sabucu iyo wixii bahalku cunay ilaa maa dakaytum wixii aad soo gaadhaan isaga oo nool mooyaane aad gowracdaan mooye xalaal buu markaa kaasi idiin noqonaya haddaba wuxuu sheekhu uhi xayawaanku hilibkiisa sharci ahaan la cunaa ilay kuwii aan aan la cunaynin gowrac kuu xalaalayn maayo ee waa kuwii markooda horeba in la cunaa ay bannaanayd wuxuu ku xalaaloobaa dakaad iyo gowrac sharciya ilaa maa dakaytum baa ilaahay waxaa gowracdaan mooyaane gowracaasina hilibka ayuu wanaajinaya o dhiiggii xumaa ayaa ka baxaya dee sharcigiina waa la raacaya iyo siduu yidhi kalluunka iyo ayaxa mooyaane ayaga bakhtigoodu waa xalaal ayagoon laba gowracin ayay xalaal yihin oo xadiidkii saxiixa ahaa ee imaamu axmed iyo ibnu maaja inimka soo maraynay laba bakti baa naloo xalaaleeyo waa xuudka iyo jiraadka waa ayaxa iyo kalluunka laba dhiigna waa naloo xalaaleeyo waa beerka iyo beeryarada kaasi waa xayawaankii wixii ciddii wax gowracaysayna waa tan waxa xaaraana wuxuu gowracay majuusi iyo murtad mid diinta ka baxoo ilaahayo nebiga caayay caabdu wathan kii sanamka caabudayey wuxuu gowracay xalaal maaha maxaa yeele muslimiin maaha ahlu kitaabna maaha waxa xalaal oon qofka muslimkii wuxuu gowraco ama ahlu kitaab yahuudi ama nasraani wuxuu gowraco ilaa maa dakaytum ba ilaha yidhi waa khitaab ilahay muslimiinta kula hadlayey waxaa kaloo dhi wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum kuwa kitaabka la siiyey raashigooda macnaa waxay gowraceen xalaal buu idin yahay marka labada aayadood waxay mafhuumkooduna tusinayaa qof aan muslimna ahayn kitaabina ahayn wuxuu gowracay xalaal inaanu inoo ahayn carabta kuwa nasaarada ah ee kiristanka ah iyagana waxay gowraceen xalaal ma aha laa yaxilu lxayawaanu xayawaanka xalaaloobi maayo ilaa bidakaati gowrac mooyaane ila samaka marka xayawaankaas laa yaxilu lxayawaanu xayawaankii waa kii xalaasha ahaa weeyi ilaa bidakaati gowrac mooyaane ila samaka kalluunka waljaraada ayaxa mooyaane fa yaxilu maytatuha maytoodu waa xalaal wayaxrumu waxaarana maa dabaxaw majuusiyun majuusi wixii uu gowracay wa murtadun murtad wuxuu gowracay wa caabudu wathan sanamka kii caabudayay wuxuu gowracay waa xaaraan wa nasraaniyu lcarabi carab nasaaradeedii wixii markaasi ay gowracdayna isaguna waa xaaraan wayajuus waxa banaan addabxu in lagu gowraco bikulli maa lahu xadun yaqtac af waxgooyo wixii leh ila sinna ilig walcadma laf wadufra iyo ciddi mooyaanoo min alaadamiyi wagayrihi ka ahaaday muttasilan oo munfasilan ama ha la xidhiidhsanaado ama ha ka goonaadeen wamaa shaya qudira la kale calaa dabxi gowraciisa ushturida waxaa la shardiyaa qadcu xulquumihi wa mari'ihi labada hunguricadka hunguri madowgaba in la gooyo wayundab waxaa la suneeya in wajaha ila alqibla in loo jeediyo wa an yuxida shafra mindida inuu afeeyo wa yusrica inuu dedejiyo fii imraariha marinteeda wa yusamiya allaha tacaala ilaahay wa yusamiya allaha tacala ilahay inuu magacaabo ayaa la sunneeya wayusalliya waa inuu salliya cala nabiy inuu ku salliyaa la sunneeya wayaqtaca inuu gooyaa la sunneeya alawdaaj awdaajta iyo biyobuflayaasha inuu gooyo kullihaa dhammaanteed wa an yanxara alibila geel inuu gowracaa la sunneeya qaa'ima iyadoo taagan mucaqala oo la xidhay laga xidhay markaas adin laga xidhay wayudbaxu waa la gowrici maa cadaa wixii ka soo hadhay mudajica iyadoo jiifta calaa janbiha alaysar dhinaceeda bidix iyadoo u jiifta walaa yugsaru cunuquhaa qoorta la jebin maayo walaa yaslaquhaa walaa yagsir cunuqaha qoorteeda jebin maayo walaa yaslaquhaa haraggana ka saari maayo xataa tamuuta ilaa intay ka dhimanayso wayushtarad waxaa la shardiyaa an laa yarfaca yadahu gacantiisa inaanu kor u qaadin fii ahnaa'i dabxi marka uu gowracayo dhexdeeda fain rafacaha hadduu kor yeelo qabla tamaami qatci lxulqumi walmariyi isagoon labadaa jarin uma qatacahaa uu jaro lam taxilla ma xalaaloobayso halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa wixii wax lagu gowracayey wuxuu uhi asalkiisa waxa wax lagu gowracaa wax kastoo xad iyo af uu wax ku jaro leh oo aan ahayn inig iyo laf iyo ciddi lafdaasi ama yacni ciddidaasi ha ka ahaado aadami ama xayawaan kale ha ka yimaado mutasil ha ahaado ha la xidhiidhsanaado ama munfasil ha aado ha ka soocanaado yacnii siduu doonaba ha ahaado ee waxyaalahaas ayaga in wax lagu gowracay ma bannaana waxaanayna tusinayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin gowraca taa lagu gowraca tacdiib lilxayawaan baa ugu sugan weliba siririn un baanay noqonaysaa ee wax gowrac noqon mayso xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxay yidhaahdeen raafic ibnu khadiij baa laga wariyay wuxu uhi annagoo rajaynana ama ka baqanina cadow barri mindiyaana aan haysanin ayaanu nabiga ku niyaa fanadbaxu bilqasab baalkaa ala sugarka ma ku gowracannaa markaasuu nebigu yihi man hara dama wixii dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayh ilaahay magaciisana lagu xuso fakuluhu cuna laysa sinna wadufr aan ahayn ilig iyo ciddi wasow xadiiduku can daalik waan idinka warramayaaye sinnigu iyo iligu dee waa laf oo lafii wax lagu gowracaana ma bannaana ama yacni waxbaba goyn mayso ama yacni dee jinka ayaa markaa wax loo saaray oo saadkooda uu yahayoo kaas ayaa markaa laga nijaasaynayaa waa madufo mudlu xabasha ciddiduna waa xabashida mindideeda oo dee dad gaalaah markaasoo ay tahay inaydan isu ekaysiinin haddaba gowracii ayaa laba qaybsamo midna ikhtiyaari bay noqotaa midna idraari midi waa mid ikhtiyaari oo qofku suu doono u gowracanayo midna waa mid kuu suurtogeli weyday hadday tay ikhtiyaarigaa tahay waa tane hadduu qofku kara gowraciisa yacni si alyaasuu doonaa buu gowracayaa waxaa la shardiyaa xulquumka iyo marii'a labadaba in la jaro ayaa la shardiyaa marka xulquumku waa hunguricadkaa neefdu ay marto mariiguna waa hunguriga iyo uu sharaabkii raashinkuu maro labadaaba waa in la jaraa man haladama wadukira smullahi fakuluuhu cuna buu yidhi macnaha qadcu lxulquum walmariina dhiigga ayaa ka socda inta badanna marka labadooda la jaro nafdu ayaa ka baxda waxaana sunnahoo wanaagsan in qiblada loo jeediyo waa nooc cibaado ah sharciga ilaahu la fulinayo ayaa wanaagsanoo jihada in loo jeediya laakiin haddaan loo jeedinin waxba markaas gowraci kaa noqon maayo inuu qofku mindida afeeyo oo weliba meel qarsoon oo aan xola muuqan inuu ku afeeyo ayaa wanaagsan inuu dedejiyo marinteeda oo aanu gedi maanta usaa ugu gasariirinine inuu markaas si xooga intuu u maryo iyadoo afleh uu markaba ku gooyo ayaa wanaagsan si aanu alamka iyo xanuunka ugu sii kordhinin xadiidkii saxiixa ahaa ee imaamu muslim warinayana wuxuu ahaa ilaahay waxa uu markaas waajibiyey ixsaanka wax kasta in loo samafalo markaa wax dilaysaan dilidda wanaajiya markaa wax gowracaysaanna gowraca wanaajiya midkiinna ha afeeyo mindidiisa wuxuu gowracayana ha u raaxeeyo ilaahayna markaas wuu magacaabi oo bismillaahi ayuu markaa qofku odhanayaa marka uu gowracayo waxa kaloo markaas wanaagsan buu leehay awdaashta iyo curuuqda inuu markaa gooyo dhammaanteed markaas waa inuu wayaqdacu alawdaaja kullaha dhammaanteed wuu wada jarayaa marka wadajayn baa xayawaan kastaa leeyahay oo waa labadaa xidid ee waaweyne markaa biyo buflaha kuwaas iyo markaa hunguriyadii ayuu israacinayaa inuu wada gooyo ayaa la sunneeyaa marka waxaynu nihi ilaahay buu markaas magacaabaya waa iska sunna bay iyagu yidhahdeena waajib ma aha waayo waxay yidhahdeen xadiid bukhaari uu warinayo caisha laga warinayo qolaan noola yimaada bay yidhahdeen hilib aanan garanayn ilahay magaciisa inay ku xusanaya inaanay ku xusin samuu calayhi antum wa kuluuhu idinku ilaahay u qabto magaciisa oo cuna buudi qola gaalnimana markaa ku dhow bay haayeen hadday markaa tasmiyadii ay waajib tahay dee inay cunaan iyagoo ka shakisan may bannaanaateen bay yidhahdeen dhowr xadiid oo markaas dacfi uu ku wada jiro oo markaa ay yidhahdeen waa iswada xoojinayaan oo daara qudni iyo ay warinayaan oo markaa ayaguna tilmaamaya alrajulu mina yadbax wayansa an yusami allah ismu llahi calaa kulli muslim ama ismullahi calaa fami kulli muslim ayaa markaa iyaguna ay deliishadeen marka aayaddan qur-aanka ilaahay leey walaa taakuluu mima lam yudkar ismu ullahi waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin ha cuninana waxay leeyihiin waxa looga jeeday ee magac kale lagu xusay ee magacaan magacii ilaahay ahayn waxaa kaloo sunnaa buu leeyahay inuu markaa neefgii geela habuunta ku dhufto iyadoo taagan mucaqala oo welibana qawaa'imteeda weliba ka bidix markaas la xidhay ayaa wanaagsan oo dabeetana sidaa uu dhuunta ugu dhufto waana si aayaddu markaas oo afa ay markaa tilmaamaysa iyadoo saddex ku taagan midna laga xidhay ku xusa ilaahay magaciisaoo markay dhinaca u dhacdona cuna baa ilaahay yidhi xadiid kaloo bukhaariy muslim wariya ibnu cumar nin ayuu u yimi neef geelu gowracayay fadhiisiiyey markaasuu yihi kici iyadoo taaganoo addin ka xidhan sunnata muxamadin sala allahu calay wasalam sidaa weeyaan nebiguna wuxuu gowracay gacantii toddoba geela iyagoo taagan ayuu halkaa dhuunta ku wada dhuftay wixii ka soo hadhay haddaba geelana ee aan iyagu geelaas aan ahayn geela sidaasaa loo joojinayaaye iyadaa iyagoo u jiifa dhinaca bidix ayaa la gowracayaa dhinaca bidix ayaa loo jiifinayaa sida xadiidka muslim uu tilmaamaya nebigu kabshigii ayuu qabtay dabeetana waa jiifiyey markaa kadib ayuu gowracay udxiyada isoo ka hadlaya rasuulku waxaa kaloo ay leedahay waxa la soo can caaisha baqara yowma naxri ayuu iyadana ka gowracay waxaa kaloo sunnaa iyo aadaabta ka mida buu leeyahay inaanu qoorta jebin oo markuu birayo isla markaba aanu qoorta isku laabin inaanu haragga ka bixinin shaygii ilaa inta ay ka dhimanayso waa waxyaalaha markaa runtii ay sameeyaan waana tacdiib baa ku sugan neefkii marka la birayo isagoon qoorna la jebinin ha la yska dayo ha iska rafto marka ay nabdu ka baxdu qaboobo markaa ha la qalo geelayaba markaba kuruska sii kala jeexaan dadkaa markaa ee waxqale ee iska bahalow maxaa yeelay xanuunjin marka aan loo baahnayn ayaa ku sugan waxaa kaloo shardiga buu leeyahay markanuu gowracayu marinay inaanu gacanta ka dulqaadin haddii uu gacantii ka dulqaaday isagoon markaa labadii hunguriba aan jarin kadibna intuu ku soo celiyo uu mar kala jaro wixii ma xalaaloobaya ayay leeyihiin haddaanu markan dambe nolol sugan ugu imanin maxaa yeelay kajeesadkanuu markii hore ka jeestay isagoon dhammaystirin ee haddana mar dambe uu ku soo noqday ayaa laba markaa kala soocan ayay noqonayaan oon isu taageenoo bakti oo kale ayuu shaygii markaa noqonayaa wayajuusu waxaa bannaan adabxu in lagu gowraco bikulli maa low xadu yaqdac waxaa la yeelay wixii af waxgooye leh ila sinna iligii waxa iyo walcadma lafdiga wadufra ciddidii oo min alaadamiyi ka adiya wahayrihi mooyaane mutasilan amaha la xidhiirsa oo munfasilan amaha ka go'naado wamaa qudira calaa dabxi wixii gowraciisa la kale ushurida waxaa la shardiyaa qadcu xulquumihi wa mari'ihi labadiisa hunguriba inuu gooyo wayundab waxaa la suneeya an yuwajiha inuu ujeediya ila alqibla ama an yuwajaha ila alqibla waan yuxida shafra mindida inuu afeeya la suneeya wayusrica dedejiya fii imraariha wayusami allaha tacala ilaah inuu magacaabaa la suneeya wayusalli cala nabiyi uu ku saliyo wayaqdaca alawdaaja kullaha curuuqahana inuu wada gooyo biyo buuflayaasha ayaa sunnaa wa an yanxara libila geela inuu gowracaa la suneeya qayma iyadoo tagan mucaqala oo laga xidhay adin wayadbaxu wuu gowrici ama wayadbaxa inuu gowraca la suneeya maa cadaha wixii ka soo hadhay mudajica iyadoo jiifda calaa jambiha alaysar dhinaca bidix wala yagsiru cunuqaha jibin maayo wala yaslaquhaa haragganan ka saari maayo xataa tamuuta ilaa ay dhimato wayushtaradu waxaa la shardiyaa an laa yarfaca inaanu kor yeelin yaddahu fii asnaa'i dabxi gowraca dhexdiisa fain rafacaha hadduu kor yeelo qabla tamaami qaطci اlxulquumi wاlmari labada hunguri intaanu goynin ka hor uma qaطacahaa kadib uu jaro lam taxilla ma xalaaloobayso wa ama saydu ugaadhi ayada miya faxayثu meeshii asaabahu sahmu leebku kaga dhaco aw iljaarixa ama bahashaa wax dhaawacda almucallama ee la baray oo famaata uu dhinta qabla اlqudra calaa dabxihi gowraciisa intaan la karin xalla xalaal buu noqday xalla waa xalaal idaa arsalahu markuu dira basiru miduu xarkaya oo taxilu dabiixatuhu gowraciisu ay xalaal tahay walam yamuuti sayidu ugaadhuna aanay dhimanin bihiqali sahmi leebka culayskiisa bal bixaddihi afkiisa ay ku dhimato walaa akalat iljaarixatu minhu xayawaankaa wax dhaawacana aanu ka cunin minhu xaggiisa shay-an wax fain maata hadduu ku dhinta bihiqali ljaarixa xalla xalaal ayuu noqday wain asaabahu sahmu hadduu leebkii ku dhaco oo fawaqaca fii maayin biyow ku dhaco aw calaa jabalin ama buur uma taradaa minhu dabeedna uu ka soo sibladu ka soo dhaco oo famaata uu dhinto aw ama qaaba canhu uu ka maqnaado bacda an jaraxa intuu dhaawacay kadib ama jurixa la dhaawacay uma wajada uu helo mayitan isagoo dhintay lam yaxilla ma xalaaloobayo waidaa nadda baciirun haddii u awr cararo iyo wanaxwi wixii la mida wa tacadara raddu celintiisu ay suurtogeli weydo oo ama taradaa fii biirin ceel uu ku dhaco wa tacadara ikhraajuhu in laga soo saaraana ay suurtogeli weydo faramahu bixadiida uu xadiid ku gano fii ayi mowdicin kaana meel alyaaliya meeshii ahaatee min badani jirhkiisa ka mida fa maataw dhinto dabeed xalla kaasi waa xalaaloobe halkana ilaah wuxuu inooga gelayaa sheekhu ugaadhii iyo qaabkii loo ugaadhsanayey wuxuu dhi ayada ugaadhii waa gowraceedii iyo qaabkii markaas dee loo ugaadhayey ayada meel alyaalya meeshii leebka aad ku gantay uu kaga dhaco ama jaarixadu ay ka asiibtay jaarixadu waa bahalahan iyo shimbirahan lagu dirayo markaa jaarixa wax dhaaw dhaawacadana waa la odhan karaa jaarixa qabashadana qaba waxqabatana waa la odhanaya wayaclamu maa jaraxtum waxaa kasbataan markaa jawaarix kawaasibna waa la yidhaha jawaarix kuwii wax dhaawacayana waa la yidhaahdaa marka meeshii leebku kaga dhaco ama jaarixadan iyo dhaawacadani ay ka dhaawacdo almucallama ee weliba wax la baray ee dabeetana dhinta intaan la karin gowraciisa xallakaasi waa xalaaloobay waayo ilaahay baa yidhi yasaluunaka maadaa uxilla lahum waxay ku weydiinayaan waxaa loo xalaaleeyey waxaad tidhaha waxaa laydin xalaaleeya tayibaadka wamaa callamtum wasaydu maa callamtum kuwii aa wax barteen ugaadhoodana waa idin xalaalay min aljawaarixi kuwa wax kasba ah ee min aljawaarixi kuwa wax kasba ee wax dhaawaco ah mukalimiina xaalaa markaas ee edbinaysaan oo layliyaysaan tucallimuunahunna oo baraysaan mima callamakum llahu ilaahay wuxuu idin baray fakuluu cuna mima amsakna calaykum waxay idiin qabteen wadkuruu isma allaahi calayh ilahay magaciisana ku xusa wattaquu llaha ina allaha sariicu lxisaab xadiid kale oo bukhaariiyo muslim ay warinayaan abi saclaba alkhumshani laga warinayo wuxuu nebigu yihi waxaad ku ugaadhsato leebkaaga ilaahay magaciisa aad ku xusto cun waxaad aygaaga aad waxbartay ku ugaadhsato eed ilaahay magaciisa ku xusto cun waxaad aygaaga aan mucallamka ahayn aad ku ugaadhsato eed isagoo nool soo gaadho cun markaa marka aad gowracdo shuruudda la odhan karo waxbaridduna waxa weeye xayawaankani markaad dirta waa inuu dirmayaa markaad joojisa waa inuu joogsanayaa ugaadhi markay dishana waa inaynu waxba ka cunaynin waana inay waxani dee ka soo noqnoqdaanoo haddii shuruuddaa mid ka mida la waayo wax wallaaha baray ma aha laakiin waa goorma goortay xalaal noqonaysa waa marka uu diro jaarixada ama leebka sii daayo qof wax arkaya oo wuxuu gowracay xalaal tahay qof indhaliya hadduu diro isaga ma ansaxayo qasad baanu lahayn oo ugaadh ma arkayo leebkii oo kaa dhacay unbuu la mid yahay taxilu dabiixatu baa hadduu murtad ama yacni majuusi leeb dira ama ugaadhna ma xalaaloobayo waxaa kaloo shardiga inaanay ugaadhu ku dhimanin leebka culayskiisa waa inaanay ku dhimanin bixaddihi afgiisa waa inay ku dhimatay afkiisa waa inuu ku dila way xadiidka bukhaari iyo muslim waxaa la weydiiyey micraadka waa sahmi markaas yacni ama garmaqaato habaalkii la odhan jiray oo kale ee markaa qaabkaa tibtee labada afna markaa laga dhuubayey kaasoo kale ayaa la weydiiyey markaasaa nebigu yihi hadduu afka ku dhacana oo afka ku dilana cuna haddii ballarhka ugu dhaca iyo dhinacana ha cunina waqiid buu noqonayaa shay markaas dee la garaacay oo kale wuxuu uhi aygayga ayaan diraa magaca ilaahayna waan u qabtaa dabeetana ugaadhii waxaan helaa isagoo ula joogo ay kaloo aanan magaca ilaahay u qabanini mana garayo kooda qabtay ha cunin buu hi adigu aygayga ayuunbaad bisika u qabatay kan kale umaad qabanini ha cunin buu nebigu markaa yidhi markaa aanay jaarixadanna waxba ka cunin haddayse wax ka cunto iyadana xalaal ma aha waayo xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan cadi ibnu xaatim wuxuu leeyahy markaad aygaaga dirto nebigu wuxuu leeyay markaad aygaaga dirto eed ilaahay u qabato fa amsaka waqatala qabtuu dilo cun wayna kala falaa taakul hadduu wax ka cuna ha cunin fa inamaa amsaka calaa nafsi isagaa qabsaday markaa hadduu laakiin bihiqali ljaarixa waxaanu ihi leebka culayskiisa hadduu ku dhinta lama cunayo laakiin dee bahashii ama yacni dee haadkii duulayey amaba masalan dee aygoo kale hadduu culayskiisa ku dhinto isagu xalla waa xalaal fakuluu mima amsakna calaykum baa ilaah yidhi midda labaad waxa adag dee in la baray inaanu fuulin inaanu dusha kaga dhicin lama bari karayo kollayba dusha ayuu kaga dhacaya ma laga bayna dul kaga dhaca uu ku dilo haddaba hadduu leebku asiibo oo dabeedna markuu leeb ku dhacay buu biyo ku dhacay ama buur buu ka dhaco buurtiibuu dabeedna ka soo dhacay amaa markii aad dhaawacday kadib uu kaa libdhay isagoo dhintay baad dabeetana heshay lam yaxil lama xalaaloobayo waxaa dhici kartaa inaanu leebkaa u dhimanine dee biyaha ku dhintay ama buurtanuu ka soo dhacay u dhintay ama wax kale heleen wain waqaca fi lmaayi falaa taakul xadiid baa hadduu biyo ku dhaco ha cunin hadduu awr haddaba baxsada buuhi wax la midoo soo celintiisuna ay adkaata ama ceel buu ku dhacay in la soo saaraba adkaatay dabeetana xadiid weynunboo aflebu markaan ku ganayoo meelun jirhkiisa ka mid a ayuu kala helay sidii buu ku dhintay xalla markaas waa xalaaloobaya waayo xadiidka bukhaariga raafic ibnu khadiij wuxuu leeyahay awrkii markaas haniimadii geel iyo adiyabay markaas ayuu nebigu helay markaasaa waxaa ka cararay awr fardana may haysaninoo ninbaa markaa leeb ku ganayoo sidii buu markaa ku dhintay markaasaa nebigu inna lihaadihi albahaa'im ma yeedhaan kale awaabid buu leeyahay iyo kuwo firdhada ka awaabid ilwaxshi yacni ma yeedhaankaasoo kale iyo waxshiga ee duurgaleenkaa kuwiisoo kale ah wixii idinka fakadee saa yeelana idinkuna sidaa ku sameeya buuli waama saydu faxaydu meeshii asaabahu saamu leebku uu kaga dhaco aw iljaarixatu lmucallama ama jaarixadii wax la baray famaata u dhinta qabla alqudra calaa dabxi intaan la kari xalla waa xalaaloobay idaa arsalahu basiirun markuu miduu xarka yaadiro oo taxilu dabiixatuha ay xalaal tahay walam yamut isaydu ugaadhuna bihiqali sahmi leebka culayskiisa aanay ku dhiman bal bixaddii afkiisa ay ku dhimato walaa akalat iljaarixatu minhu shay an aanay waxba ka cunin fain maata hadduu ku dhinto bihiqali ljaarixa jaarixada iyo xayawaankaa wax kasba ama wax dhaawaca culayskeeda xalla isagu waa xalaal wain asaabahu sahmu hadduu ku dhaco fawaqaca fii maayin uu ku dhaco aw calaa jabal ama buur buu ku dhacayo uma taradaa minhu dabeedna waa ka soo dhacay fa maata markaasuu dhintay aw qaaba canhu ama waa ka maqnaaday bacda an jurixa intii la dhaawacay kadib uma wajadahu mayitan isagoo dhintay buu helay lam yaxil lama xalaaloobayo waidaa nadda baciiru wanaxwuhu awriya wixii lamid markuu firdhado watacadara hadduu soo celintiisu ay suurtogeli weydo aw taradaa fii biirin ceel uu ku dhaco watacadara ikhraajuhu soo saaridiisa in dabeed lasoo saaro la gowraca ay suurtogeli weydo oframahu bixadiida uu xadiid ku gano fii ayi mawdicin kaana min badini meel al yaalay meesha jirhkiisa oo famaata u dhinto xalla waa xalaal wallahu aclam baabu nadri nadarkii ayuu u baab yahay laa yasixu nadru ma ansaxayo ilaa min muslimin mukallafin qof muslima mukallafa unbuu ka ansaxaa fii qurba dhowaansho ayuu kaga ansaxaa bilafdi ayaanu ku ansaxaa wahuwa lilaahi calaya kadaa ilahay waxaasay gu sugnaaday weeye ow calaya kadaa waxaasa ahaaday weeye fayalzamhu lityaanu bihi inuu la yimaadaa waajiba waman nadara waman callaqa nadra qofka nadarka calaa shayin wax ku xidha ee faqaala dha in shafiya allahu maridii kayga xanuunsanaya hadduu ilaahay shaafiyo fa calaya kadaa waxaasaa laygu leeyahay lazimahu lwafaau inuu wafiya waajibkuwa bima iltasamahu wuxuu isku laazimiyey cinda shifaa markuu u bogsado waxau sheekhu leeyahay nadarku asalkiisu alwacdu bikhayrin aw sharin baa la yidhaahdaa sharcina waxaa la yidhaha qofka oo isa saaro qurbo iyo shay ilaahay loogu dhawaadoon laazim ahayn ama aan sharciga asalkiisa ku caynoobin walyuufuu nuduurahum baa ilaahay yidhi ama yuufuuna binadri ayay oofinayaan baa ilaahay yidhi xadiidkiina waa kii ahaa qole ayaa markaas iman doona yanduruuna wala yuufuun nadrayo oo aan oofinaynin ayaa iman doona marka wuxuu yidhi nadarku ma ansaxo qof muslim ayuu ka ansaxa gaal kama ansaxo mukallaf baaliqa caqiloo sabigiina kama ansaxo iyo kii waallaa qurba ayuunbuu ku ansaxay nadarku macsiyo kuma guntamo waayo xadiidka bukhaari warinaya man nadara an yuiica allaha qofka ku nadra ilahay inuu ateeco falyutichu ha ateeco waman nadara an yacsiyahu qofka inuu caasiyo ku nadraana falaa yucsiyu iyo caasiin xadiidka muslim laa nadara fii macsiyati illaahi macsiyada ilahay nadar kuma jiro iyo laa wafaa linadrin fii macsiya nadar macsiyo ah lama oofiyo lafdi baanu ku ansaxayo waa inuu qofku yidhaahdo ilaahay wuxuu gu leeyahy waxaa ama waxaasaa korkayga ah wixii inuu la yimaado ayaa waajib ku ah sida markaa xadiidka saxiixa bukhaariy muslim ee sacad ibnu cubaada uu leeyahay nabiga ayuu fatwo weydiiyey nadar hooyadii ahaa intaanay gudinna kay ka dhimatay fa aftaahu an yaqdiu canha inuu ka gudo ayuu markaa u fatwooday mid kalea isaguna lahaa xadiidka bukhaari walaashay waxay ku nadrayeen inay xajado waanay dhimatay nebigu wuxu uhi hadday dayn lagu lahaan laha ma ka gudi lahay ka gud buu yihi xaqka ilaahay ayaa markaa in laga gudo mudane qofku nadarka hadduu shay ku xidho yidhahda ilaahay hadduu qofka xanuunsanaya ii shaafiyo ama hadduu ilaahay waxa iga bixiyo waxaasaa laygu leeya inuu oofiyaa waajibka wixii islaazimiyey marka ilaahay uu shaafiyo taas ayaa ku waajiba laa yasixu nadru ma ansaxaya ilaa min muslimin mukallafin qof muslima mukallafuu ka ansaxa fii qurba buu ku ansaxaa bilafdi baanu ku ansaxaa wahuwa lilahi calaya kada ilahay waxaasi ugu leeyay weeye ow calaya kada waxaasaa korkayga ah fayalzamu lityaanu bihi inuu la yimaada waajiba waman callaqa nadra calaa shayin qofka ku xidha oo fa qaala ilaa in shafiya allahu maridiinka xanuunsanaya hadduu ilaahay ii shaafiyo fa calaya kada waxaasaa laygu leeyihi lazimahu lwafaau inuu oofiya waajib ku ah bimaltasamu wuxuu islaasimiyey cinda shifaa markuu bogsado waman nadara qofka nadra calaa wajhi lajaaji yacnii dood iyo muran wejgeed walqadab iyo cadhoo faqaala dhaynka lam tusaydan hebel haddaan la hadlo facalaya kadaabaa korkayga ah fahuwa bilkhiyaari door buu leeyahy idaa kallamahu markuu la hadlo bayna alwafaa'i wixii inuu oofiyo wa bayna kafaarati alyamiin iyo kafaaratulyamiin nadarka ayaa nadru lajaaj ayaa mid la yidhahdaa midna nadru tabarur baa la yidhahdaa nadru lajaaj waa nadarkaa markaa ku yimi doodda iyo muranka iyo cadhada ka ku yimi ayaa nadru lajaaj la yidhaahdaa haddii markaa qofku dood iyo cadho uu ku yidhahdo qofka haddaan la hadlo waxaasaa laygu leeyahay qofkii door wuxuu leeyahay hadduu qofkii la hadlay inuu oofiyo wixii uu lahaa waa laygu leeyahay bixiyo iyo kafaaratulyamiin inuu bixiyo waayo nebigu wuxu uhi kafaaratu nadri kafaaratu yamiin kafaarada nadarku waa kafaaratulyamiin waman nadara qofka nadra calaa wajhi lajaaji dood iyo muran wejgeed walqadabi iyo cadho oo faqaladha in kalamtu saydan haddaan la hadlo facalaya kadaa baa laygu leeyahy fahuwa bilkhiyaari door buu leeyahy idaa kalamahu markuu la hadla bayna alwafaa'i wixii inuu oofiyo wa bayna kafaarati alyamiin iyo kafaaratulyamiin inuu bixiyo fain nadara alxaja raakiban hadduu ku nadra isagoo axfushan inuu nadro inuu xajiyo oo fa xaja maashiyan isagoo soconaya uu xajiyo ow nadara alxaja maashiyan isagoo soconaya ayuu ku nadray fa xaja raakiban isagoo axfushan ayuu ayuu xajiyey ajza'ahu waa gudaya o calayhi damun dhiig baana lagu leeyahy wain nadara almudiya hadduu ku nadro tegid ila alkacba ow masjid almadiina aw ilaqsa lazimahu dalika waa ku waajibaya wayajib waxaana waajibaya an yaqsida alkacba bixajin aw cumra inuu la qastiyo wa an yusaliya fii masjid madiinana inuu ku tukado aw ilaqsa aw yactakifa ama u ictikaafo wain nadara almudiya hadduu ku nadaro tegid ilaa hayriha oo min almasaajidiya lam yalzamhu ku waajibi maayo waman nadara sawma sanatin sanad soomkeed bicaynihaa caynteeda ninka ugu nadraa lam yaqdi ayaamaalciidi maalmaha ciidda ma qadaynaya watashriiqi iyo waramadaniyi iyo ayaamaalxaydi iyo wanifaasi waman nadara salaatan salaad qofka ku nadra lazimahu ragcataani baa ku waajibaya ow cidqan buu ku nadray ajza'ahuma yaqaw calayhi lismu magacu wuxuu ku dhaco ayuunbaa ka gudaya wuxuu ihi fain nadara alxaja raakiban isagoo wax fuushan buu ku nadray fa xaja maashiyan isagoo lugaynayuu iska xajiyey ow nadara alxaja maashiyan wuxuu ku nadray isagoo lugaynaya inuu xajiyo fa xaja raakiban isagoo wax fuushan buu nadray ayuu xajiyey ajza'ahu waa u gudaysa wa calayhi dam dhiig baana lagu yeelanayaa oo xadiid abu daawuud uu warinaya sanadkiisu daciifiya laakiin riwaayooyin la midoo saxiixa ay jiraan nin baa nebiga wuxu uhi walaashay waxay ku nadartay inay xajtaa iyadoo lugaynaysaa wuxuu markaa rasuulku yidhi ilaahay dhibteeda waxba ku fali maayee ha iska xajtaa iyadoo axfuushan hana kafaaro gudata ayuu yidhi haddii uu ku nadro kacbada inuu tago ama masjidulmadiina aw ilaqsa lazimahu daalik waa ku waajibaya qasadkoodu waa cibaado kacbadii haddaba wuxuu la qastayaya xaj iyo cumra ilaa xaj iyo cumraa loo tagaaye masjidulmadiiniya masjidul aqsaana dee waa inuu ku tukadaa mar hadduu ku nadray ama waa inuu ictikaafaa ilaa asaalatan sidaasaa loogu qastiyaaye hadduu meel kale ku nadro masaajiddaa inuu tago lam yalzamhu kuma laazimayo oo dee wax dheeraad ay leeyihiin baan jirin wayajib an yaqsida alkacba bixajin aw cumra wa an yusaliya fii masjid madiina waa inuu ku tukado aw ilaqsa aw yactikifa wain nadara almudiya hadduu ku nadro tegid ilaa hayriha min almasaajidi lam yalzamhu ku waajibi maayo waman nadara sawma sana ilaahay sanadkanaa soomaa buu igu leeyay bicayniha sanadkan buu yidhi lam yaqdi ayaamalciidi maalmaha ciiddu way ka hadhayaan oo sharcan bay uga reeban yihiin wa tashriiq maalmaha saddexdee ciidda arafo ka dambeeya wa rabadaan ilaa rabadaanna rabadaantiisi bay waajib u tahay wa ayaamalxayd wanifaas ayaamaa xaydka iyo nifaaska oo sharcan bay uga soo reebantahay sanadka walow isagu yaan usoo reebinbe waman nadara salaatan qofka salaad ku nadara lazimahu ragcataani laba ragcadood baa ku waajibaya ilan laba ragcadood baa ugu yaray aw cidqan buu ku nadray ajza'u maa yaqaw calayhi lismu wuxuu magaca horayni ku dhaco ayuunbaa markaas ama mid lab iyo mid dhadig midkuu doonaba ha ahaadee ayuu markaas xoraynayaayo ka gudaya wallahu aclam halkaa inoogu joogo